fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha januari waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaallo xoogan oo gobolka bari ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada kooxda daacish inka badan labaatan qof oo ajnebi ah ayaa ku jira dadka dhintay sida maamulku sheegay se la yidhaahdo dhammancadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhammancaddo kow iyo labaatan nin oo afar caddaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigeedii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada lagu doonayo in xabadda looga joojiyo marinka khaza iyo heshiis ay xamaas israa'iil gaarto waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii qurbe xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka maamulka puntland ayaa sheegay in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo ururka daacish ay ku dileen inka badan labaatan qof oo ka tirsan maleeshiyada kooxda daacish dagaalkan ayaa ka dhacay toga dhabanacad oo qiyaastii saddex iyo toban kilomitir u jira degmada balidhihin ee gobolka bari wuxuuna bilowday abbaare sideeddii subaxnimo sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidamada puntland oo lagu magacaabo genaraal maxamed maxamuud axmed dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo diyaarado drunis ah oo a lala beegsaday ciidamada puntland afhayeenka uu waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa sheegay in dadka dagaalka lagu dilay oo kor u dhaafaya labaatan ay ku jiraan ajaaniib afar ka mid ah ay ahaayeen dad caddaan ah iyo haweenay ku hadlaysay afka amxaariga ee looga hadlo dalka etoobiya ka hor inta aysan dhiman sida uu hadalka u dhigay waxa uu xaqiijiyey in dhankooda ay dhinteen laba askari saddex kalena la dhaawacay kadib markii gaarigooda qarax lala egtay dagaalada u dhexeeya ciidamada puntland iyo maleeshiyada daacish ayaa dib u laba kacleeyey laba toddobaad ka hor markii ay puntland shaacisay inay weerari doonto kooxaha argagixisada ah balse kadib ay daacish weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal ku soo qaadeen qeybo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka dharjaalle safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa isniinta maanta ah sheegtay in markab kalluumaysi oo laga leeyahay shiinaha kaas oo lagu afduubtay meel ka baxsan biyaha soomaaliya bishii nofembar la sii daayey isaga iyo sideed iyo toban shaqaale ah oo saarnaa safaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta ex ku sheegtay in shaqaalaha lasoo badbaadiyey isniinta maanta ah kadib dadaallo ay aan kala go' lahayn oo ay samaysay dowladda shiinaha dowladda shiinuhu waxay si aadan u cambaareynaysaa falkan foosha xun oo khatar geliyey badqabka shaqaalaha iyo amniga maraakiibta caalamiga ah waxayna sii wadi doontaa inay si deg deg ah u difaacdo sharciga iyo waa sharciga ah in muwaadiniinta shiinaha iyo shirkadahooda ku sugan dibaddaba xuquuqdooda la ilaaliyo ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay safaaradda shiinahu ku leeyahay soomaaliya markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii nofembar waxaana lala aaday degmada xaafuun ee dowlad goboleedka puntland oo ah dhulku yaalla waqooyi bari soomaaliya puntland waa burcadbadeeda ayaa afduubtay markab markii dambe waxay dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan toban milyan lama oga in lacagtaasi la bixiyey iyo in kale ugu dambeynna tirada dadka ku dhintay dabkii weynaa ee ka kacay magaalada los angeles ee dalka mareykanka ayaa kor u dhaaftay afar iyo labaatan qof maalintii axaddii shalay iyadoo saraakiishu ay ka digeen dabaylo halis ah oo iman kara kuwaasi oo dabka kaga sii dari kara dabka ayaa maalintii lixaad ka sii socday magaalada labaad ee ugu weyn mareykanka taasi waa maalintii toddobaad taasi oo keentay in dhammaan guryihii aagaasi ay noqdaan kuwo burbursan aadna u gubtay kumanaan guri oo kalena waxa ay noqdeen kuwa kumanaan kun oo qof oo kalena waxay ka dhigtay guryo la-aan dadaalo dabdamis ah oo baaxad leh ayaa hakiyey fiditaanka dabkaasi xooganaankaasi oo ku sii siqayay xaafadda dadka ladini ay degan yihiin ee brentwood iyo dooxada san fernando ee dadku ay ku badan yihiin warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan sidii aad warkaba ku maqasheen maamulka puntland ayaa sheegay in ciidankoodu ay dileen in ka badan labaatan ka tirsan maleeshiyada kooxda daacish kadib markii uu maanta dagaal xoogan ka dhacay toga dhabarcad oo qiyaasii saddex iyo toban kilomitir dhinaca u jira degmada balidhihin ee gobolka bari dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo diyaarado drunis ah oo lala beegsaday ciidamada puntland faadumo yaasiin jaamac oo nairobi ku sugan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay afhayeenka ciidamada puntland maxamed maxamuud
jenaraale waxa nagu maqaala ah saakay in dagaal dhacay xaggee ka dhacay yuuse dhex maray adumoy dagaalku saakay sideedii waxaa ka bilaabmay meesha la yidhaahdo dhabarcaddo iyo buurta muxuu ahaa weeteen saddex iyo toban kilomitir waxay waqooyi bari ka xigtaa badhidhidin halkaasuu dagaalku ka bilaabmay waxaana uu dhex maray ciidamada la dagaalanka argagixisada ee hilaa iyo nimankii daacish ahaa oo meelaha ku dhumanaysanayay ayuu dhex maray dagaalkaasi sidee ayuu ku bilaabmay weerarkaasi weerarkaasu wuxuu ka bilaabmay ciidanka oo informationka meesha nimanka ku jira haysta oo bay jidgooyo qayb ka sokaysa baa jidgooyo u dhigatay meeshii jidgooyadaasi ay u dhigatay waxaa ku dhintay afar nin iyo naag afarta nin kolla dee dadka madmadowgaaba laakiin naagta laf baa loogu tegey etoobiyaan bay ku hadlaysay halkaa waxaa lagu dilay afarta ay shantaas mid naagta tahay baa lagu dilay waxaa nagu maqaala ah ciidanka in gaari ay wateen qarax lala beegsaday maxaa khasaare ka dhashay gaarigaas waa jidhaa waxaana halkaas laba askari baa ku shahiiday ilaahay naxariista janna ha ka waraabiyo iyo saddex nin oo dhaawac sahlan ah goob kale oo dagaalmeesha la yidhaahdo dhamancadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhamancaddo kow iyo labaatan nin oo afar caddaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhiga markii la qabanayay dhamancaddo buu saldhigaasu ku oolaa afrikaan bay ahaayeen annagu meyd baa loogu tegay nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meelay u baxaaneen ayan jirin ciidamada tanna inayan marnaba asxaan u samaynayn marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu isqarxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan bay door bidayaan marka dagaalkan dhex maray daacish iyo ciidamada puntland maxaa laysu adeegsaday ma rasaas baa laysla dhacay ma bal haddii aad noo sharaxdo laba diyaarood bay ahaayeen labadii diyaaroodna waa la soo riday diyaarada daroon bay ahaayeen labadina waa la soo riday marka diyaaradaha maxaa ku rakibnaa waxa waxa weeye khalkhalgelin bay ugu talagaleen wax qarxaa bay kasoo tuuraya laakiin wax ciidanka wax yeeli kara ma ahayn ahayd muxuu khalkhalgelina waxaasna loomana joogsan iyagana waa la soo riday marka hoobiyaal meel fog ciidamada lagaga soo tuurayay miyaa jiray waa jiran hoobiyaashu waa jiran hoobiyaashu waa meesha saldhigaa la qabtay buu ahaa hoobiyaashu hadda dagaalkii ma joogsaday dagaalku waa joogsaday saddex saac buu dagaalkaasu socday waa joogsaday laakiin nimankii waa waa lasii baaxsanayaa waxaana rajaynaynaa inay muxuu ahay nimana kan ay ahaayeen raacda reeb ee nimankii ugu badnaa oo ay booska ay booska u ahaayeen hadda saldhigaasa lagu sii socdaa insha allah war baa degdega baanana ka maqli doonaa ilaah idankiisa waa gartay ciidamada puntland hadda intee kilomitir ayay boosaaso dhaafeen ciidamadaasu waxa weeye meesha hadda xabaddu ka bilaabatay waxa weeye balidhidan waxay u jidhaa saddex iyo toban kilomitir bay u jidhaa waxayna ka xigtaa waqooyi waqooyi bari bayna ka xigtaa meesha hadda xabaddu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya jid boosaas aada jid ee balidhidi ka taga iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye iyagaas samaystay dhulbuuralaya weeye meesha wax u marmari jireen weeye oo hadday boosaaso wax u soo marayaan iyo hadday balidhidan wax u marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen ciidamadana waxaan leeyahay geesayaasha la dagaalanka argagixisada ee ciidamada hilaac oo waajibaadkoodii gudanaya uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu furay waxaan leeyahay guul baa gaarteen kusii socda guusha aa gaarteen amarkii madaxweynuhu ahaa ninka ugu dambeeya in lasoo qabto ama isagoo meyda la keeno waxay la tahay kaas weeye waajibaadka aad gudanaysaan allahana idinla garab galo halgankiina iyo buurta muxuu ahaa weeteen kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada puntland maxamed maxamuud oo u waramayey wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac xubin ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweynaha dalka kenya william ruto oo horey u soo noqday xeer ilaaliyaha kenya ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee ka hadla mawjado afduub ah oo loo geysto dhallinyarada dhaliishan dowladda kenya isagoo sheegay in wiilkiisa la afduubtay guddiga xuquuqul insaanka ee kenya ayaa sheegay in ugu yaraan siddeetan iyo laba qof ay afduubteen ciidamada ammaanka tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyo waaweyn oo ay hogaaminayeen dhallinyarada bishii juun iyadoo tobaneeyo kalena weli la la'yahay falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay wariyahayaga magaalada nairobi intisaar saalax xuseen
afduubyada ka dhacaya dalka kenya waxay soo bilowdeen kadib markii mudaharaadyada ay dhallinyarada hogaaminayeen ay ka dhaceen dalkani kenya bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana guddiga xuquuqul insaanka ee kenya ay sheegeen in ilaa iyo siddeetan iyo laba qof ay ciidamada ammaanka ay afduubteen iyagoo weli qaarkood la la'yahay oo aan weli meel lagu hayn waxaa sidoo kale jirta falastiin bishii hore in la afduubta ilaa iyo lix dhalinyaro ah iyadoo markii dambena la sii daayay shan ka mid ah iyadoo wax faahfaahina arintaasina aan laga bixin haddii aan soo qaato maalintii shalay waxaa u dambeysay haweeney u dhalatay dalka tanzania oo u ololeysa xuquuqul insaanka ayaa iyadana maalintii shalay ahayd laga afduubtay magaalada nairobi xaafadda ay ka degan tahay oo kilimaani ah haweeneedaas waxaa lagu magacaabaa maria sarungi waxa ayna ay u ololeynaysay arrimaha xuquuqul insaanka sidaa sheegtana wasiir xubin ka tirsan golaha wasiirada oo lagu magacaabo justin maturu oo ka hadlay arintan afduubka ee walwalka badan ku dhalisay shacabka kenyaanka ayaa ka mid ahaa dadka wiilkiisa ayaa ka mid ahaa dadka dhibanayaasha ah waxaana la afduubtay bishii juun sanadkii aynu soo dhaafnay iyadoo laga afduubtay meel baar ah wuxuu sheegay wasiirka in wiilkiisa muddo kadib la siiyey xorriyadiisii uu dib u helay balse arintaasi ay noqotay arin saameyn badan ku yeelatay shacabka kenyaanka marka way jirtaa arinta afduubka weliba waxay aada u soo badanaysay laga soo bilaabo xiliyadii mudaharaadyada ilaa iyo haddana waxaa la sheegayaa dadka dhallinyarada afduubanaya inay yihiin ciidamada ammaanka marka ciidamada ammaanka maxay ka yidhaahdeen afduubyadan ma ka hadleen
ilaa iyo hadda ciidamada ammaanka ma aysan ka hadlin balse falastiin waxaa jirta in maxkamadda sare ee wadanka kenya ay amartay in todobaylabaatanka bishan janaay aynu ku jirno in la horkeeno saraakiisha booliska wadanka kenya si su-aalo looga weydiiyo kiisaskan soo noqnoqonaya ee la xiriira afduubka ee weliba muddooyinkan dambe aada u soo batay marka falalka afduubka sidee bay bulshada inteeda kale u saameeyeen oo dadku ay u hadalhayaan runtii dhalinyarada wadankan si weyn ayay arintaasi u saameysay oo qof walba waxau isweydiinayaa sababta ciidamada ammaanka ay dhalinyarada u afduubanayaan iyadoo aanu ogeyn in wadanka maalmo dhoweyd xoogaa ay ka jireen culeyso badan oo la xiriira mudaharaadyada marka dhalinyarada runtii aad ayay arintaasi isku weydiinayaan madaxweynaha dalka kenya william ruutona bishii december todobi iyo labaatankeedii ee sanadkaynu soo dhaafnay arintaasi wuu ka hadla wuxuuna sheegay in la joojin doono waxna laga qaban doono waalidiintana inay si wanaagsan ay u xakameeyaan caruurtooda marka falastiin arintani runtii maalmahan aad ayay weliba usoo badatay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo dhacdadii shal ugu dambeysay aad ayayna dhalinyarada wadanka uga walaacsan yihiin balse waxaa la sugi doonaa maxkamadda toddobiiyo labaatanka bishan juun waxa maxkamadda arintaasi ay iga falceliyaan laamaha ama saraakiisha booliska oo wax laga weydiin doono dhinaca kale waxaa jira dhallinyaradani intooda badan waxyaabahay ka cabanayeen dhaqaalaha sii xumaanaya kamida iyo shaqo la-aanta dowladdu ma isku dayeysaa in dhibaatooyinka ay dhallinyaradan ka cabanayaan ay wax ka qabato falastiin madaxweynaha wadanka kenya waxa uu sheegay in dhallinyarada markii mudaharaadyada ay dhaceen kadib in arintaasi ay ka cabanayaan wax badan laga qabto waxaana jirta in xataa wadamo kale oo dibadda ah sida jarmalka oo kale in madaxweynaha dhalinyarada fursado shaqo looga helay in halkaasi kasoo shaqaysan karaan laakiin wadanka gudihiisa sida aad ka warqabto inta badan dhalinyarada wadanka waa dhalinyaro waxbarata oo kulli jaamacada kasoo baxeen fursadaha waxbarashana wadanka waa ay yaryihiin laakiin dowladdu waxa ay sheegtay in cabashooyinka dhalinyarada ay wax ka qaban doonto marka xilliga ugu munaasabsan la gaaro laakiin waxaasoo dhan waxaaba ka adagba hadda walwalka kale ee dhalinyarada ee ku yimid iyadoo ururada dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa ay walaac badan ka muujinayaan wixii shalay ay ka cabanayeen oo ahaa shaqo la-aan iyo dhaqaale xumi inay maanta uga darta inay tahay arinta taagan oo ah afduubka dhalinyarada mahadsanid intisaar saalax xuseen oo u waramaysay wariyahayaga falastiin axmed iimaan israa'iil iyo xamaas ayaa in ka badan hal sano waxaa u socday wadahadallo aan toos ahayn oo lagaga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka khaza laguna soo celiyo dad badan oo ay xamaas haysato oo ay doonayso inay ku bedelato falastiiniyiin u xiran israa'iil waxaa jira dhexdhexaadin xooggan oo ay wadeen maraykanka qatar iyo masar haddaba wararka ugu dambeeye waxaa noo haya maxamed colaad xasan waa maxamed cabdi xasan sandheere inkasta oo wadahadalladu ay muddada sannadkaa soo socdeen haddana marar badan ayaa laysku afgaran waayey qodobada laysku diidanaa waxaa ku jira faahfaahinta maxaabiis wadaarsiga in xabad joojintu ay daa'im noqoto iyo ka bixidda ciidanka israa'el ee khaza labada dhinacba ka kale ayuu ku eedeeyey dib u dhaca wadahadallada taasina waxay keentay in dagaalku ilaa maanta uu sii socdo tobannaan reer falastiina ayaa maalin walba lagu dilaa duqaymaha israa'el halka badi dadka khaza ee laba dhibic saddexda milyana ay ku nool yihiin tendhooyin ku samaysmay xero barakacyaal iyo xaafado burbursan ururada bini'aadannimo ayaa la daalaadhacaya gaadhsiinta gargaarka aadka loogu baahan yahay iyadoo khubaraduna ay ka digayaan in macluuli ay dilaacdo dhinaca israa'el qoysaska dadka ay xamaas haysato ayaa si toddobaadlaha u qabta isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in heshiis la gaadho iyaga oo ka baqaya in dadkoodu ay u dhintaan duruufaha adag ee ay ku nool yihiin dagaalka sii dabada dheeraanaya dartii qodobada soo socda ayaa ah kuwa laysku diidan yahay ka koowaadi waa faahfaahinta dadka xamaas iyo kooxaha kale ee falastiin ay haystaan ururadan ayaa haya ugu yaraan boqol la hayste waxay ka mid yihiin laba boqol iyo kontonkii ay xamaas soo kaxaysatay kadib weerarkii toddobadii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan kaasoo u xigay dagaalka hadda socda xamaas ayaa dhinaceeda dalbanaysa sii daynta tiro badan oo maxaabiis reer falastiina kuwaasi oo ay ku jiraan xubno sarsare oo israa'il ay ku eedaynayso inay geysteen weeraro ay dadku dhinteen israa'il ayaa ka cagajiidaysa sii daynta maxaabiista noocana maadaama yaxya sinwaar oo ahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii laba kun iyo saddex iyo labaatan uu ahaa nin israa'iil horay ugu xidhnaa labada dhinac ayaa iswidaarsaday liiska magacyada iyadoo israa'il ay dalbanayso macluumaad ku saabsan lahaystayaasha kuwooda nool si iyaga loo soo hordaayo xamaas ayaa iyaduna doonaysa xabajoojin kumeel gaadha si ay u hubiso xaaladda uu lahayste kastaa ku sugan yahay maadaama maxaabiistu ay ku kala sugan yihiin goobo kala fogfog kooxo kala duwanana ay hayaan qodobka labaad ee laysku diidan yahay ayaa ah xamaas oo doonaysa xabajoojin muddo dheera iyo israa'il oo doonaysa guul buuxda qorshaha qodobkan ayaa noqonaya dhowr weji marxaladda koowaad ayaa xamaas ay sii dayn doontaa lahaystayaasha kuwooda nugul iyadoo israa'iilna ay ka baxayso goobaha qaar arrintaasi oo qaar ka mida dadka reer falastiin u oggolaanaya inay guryahooda ku noqdaan gargaar bini'aadannimona ay helaan tallaabada labaad taasoo laga wada xaajoon doono inta lagu jiro tallaabada koowaad ayaa noqonaysa sii daynta inta hartay lahaystayaasha oo lagu beddelanayo xabajoojin daa'ima iyo ciidanka israa'il oo ka baxa khaza xamaas ayaa sheegtay inaanay soo dayn doonin lahaystayaasha hadhay ilaa inta loo ballan qaadayo in dagaalku si buuxda u joogsanayo weerarka israa'el ayaa ilaa iyo hadda dilay in ka badan lix iyo afartan kun oo qof kuwaasoo badankoodu ah dumar iyo carruur sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee khaza inkastoo wasaaraddu ayna sheegin tirada dagaalyahaniinta dhintay xamaas ayaa ka cabsi qabta in israa'il dagaalka sii amba qaado haddii lahaystayaasha lasii wadadaayo lahaystayaashu waa gorgortanka ugu weyn ee ay xamaas haysato ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa isagu ku goodiyey in dagaalka aanu joojin doonin ilaa uu xamaas ka burburiyo qodobka saddexaad ee labada dhinac isku maandhaafsan yihiin ayaa ah israa'iiloo doonaysa inay ku sii nagaato marinnada muhiimka ah wadahadallada ayaa qarka u fuulay inay burburaan xagaagii hore kadib markii netanyahu uu sheegay in israa'iil ay si abadiya u degi doonto marinka filadelfi ee ku yaalla xadka khaza iyo masar shuruudaha israa'il waxaa sidoo kale ku jira in baadhis lagu sameeyo dadka ku noqonaya waqooyiga khaza halkaasi oo ilaa hal milyan oo qofi ay ka baxeen xamaas ayaa shardi ka dhigtay in dadku ay waqooyiga khaza ku noqdaan qodobka afraad ee laysku diidan yahay ayaa ah maalinta xigta marka dagaalka khaza uu joogsado israa'il ayaa sheegtay in xamaas ayna mar dambe khaza xukumi doonin maamulka baidhan ayaa muddo dheer ka shaqaynayay in khaza loo dhiibo maamul falastiin ay leedahay oo dib u habayn lagu sameeyey iyadoo dalal carab iyo muslimiina sida sacuudi carabiya taageero laga helayo sacuudiga ayaa lagu waday inuu xidhiir la samaysto israa'il hase yeeshee dalal carab iyo muslimiina ayaa sheegay in heshiiskaasi la geli doono oo keliya haddii la helo dowlad buuxda oo falastiin ay hesho iyadoo lagu salaynayo khariidadda ka hor dagaalkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii dowladda israa'el ayaa iyadu diidan dalay falastiin yeelato xamaas ayaa dhinaceeda diidan in khaza ay cid kale xukunto marka laga reebo dad reer falastiina oo xamaasna ay qayb ka tahay
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a markana suudaan ciidamada militariga ee dowladda suudaan ayaa ku guuleystay inay qabsadaan magaalada waad madani oo ah caasimada gobolka aljaziira taasi oo muddo kooban sanad taasi oo muddo ka badan sanad ay gacanta ku hayeen xoogaga taageerada gurmadka deg dega ah r s f gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah islamarkaasina gobolka labaad ee ugu dadka badan ee dalka suudaan faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya xuseen barre aadan waxaana uu ka wareystay jaamac faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jabuuti magaalada wadmadani ee gobolka jaziira waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha marka gobolka jaziira kooxdan r s f ama dacmi sariic waxay qabsatay ahayd decembar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oo hadda laga joogo hal sano marka aad ayay dadka reer suudaan aad ayay uga niyad jabeen doorka iyo kaalinta militariga maadaama ay ka baxeen markii r s f tu ay duulaan ku soo qaadday taana waxay keentay in dardar hor leh ay dacmi sariicu hogaaminayo xamidtii ay kusii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay ay niyadjabaan ayaa la odhan karaa laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka jaziira ee caasimadiisu wadmadani ay tahay gabadfallo waaweyn bay ka geysteen maamul rayda ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay hantidii ay boobeen dalagyadii ay gubeen kufsi waxyaalo aad moogsoon tahay anshaxa dadka suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqul insaanku ay kusoo oogeyso marka waxa ay ka dhigan tahay gacan ku-haynta maanta ay militarigu ay qabsadeen wadmadani waa guushii ilbaabka u furaysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la odhan karaa maadaama ay magaaladani ama gobolkani wula leeyahay xuduud shan gobol waa gobol istraatiijiya waa gobolladii xataa waxa weeyaan kacdoonadii isbedelkii suudaan inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray xataa xorriyaddii ingiriiska gobolkani waa gobol aad ku caana xagga xorriyadda marka wax weyn ayay uga dhigan tahay taana walaal waxa keenay ayaa la odhan karaa soo dedeji guusha militariga dhowr siyaabood ta koowaad toddobaadkan maraykanku wuxuu saaray cunaqabatayn guddoomiyaha r s f ta xamidtii dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabatayn iyo xayiraad la saaray taayo walaa niyajab ayay ku samaysay shirkado badan oo la tacaamulaya oo imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray xayiraad baa la saaray iyo cunaqabatayn waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacan ku-hayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la odhan karaa jaamaca waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka suudaan oo in muddo aba dagaalla ay ka socdeen haatan waa sidee iminka xaaladda suudaan waxaa la odhan karaa khartuum ayaa lagu sii siqayaa xagga degmada baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga suudaan looga arriminayay oo oo oo snipero ay dul joogaan agagaarkiisoo ku dhan madaxtooyadii waa koobta ugu halista badan ayaa la odhan karaa maadaama wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan xaggan magaalada baxri la yidhahdan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta r s f tuna ay sii adkeysan kari weyda inay kusii hayso magaalada khartuum marka cawaamil kalena way keenaysaa oo oo waxa weeyaan dowladda maraykanka oo oo saaraysa awood in militariga dalka suudaan gacan ku-hayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee trump marka in xamidtii doorkiisa hadda dhammaanayo ayay ayay u muuqataa ka helaya marka xaaladdu labada kun iyo shan iyo labaatanka xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay maadaama gobolkii khayraadka ee jaziira ay gacanta maanta ku hayaan taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay
kaasina waxa uu ahaa jaamac faarax oo u waramayey wariyaha v o a xuseen barre aadan markana dhegeystayaal madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa intii lagu guda jiray ololihiisa madaxtinimada wuxuu si gaara u xusay in magaalada arora ee gobolka colorado taasi oo ahaan dembiyo soo galooti ah oo ku xallin doono masaafurin ballaaran gudoomiyaha gobolkaasi colorado ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo caawinta dowladda dhexe ee federaalka ah ee lagu masaafurinayo dadka gaangiska ah ee dembiyada geystay balse uu kasoo horjeedo qorshayaal ballaaran oo lagu masaafurinayo muhaajiriinta shelley slender ayaa warbixintan kasoo dirtay colorado waxaana noo soo jeedinaya caasha ibraahim aadan ku dhowaad labaatan boqolkiiba dadka ku nool aurora colorado waa soo galooti iyada oo hogaamiyaasha maxalliga ah ee xaafadan denver ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan dhaqankooda shaqo iyo kala duwanaanshiyaha dhaqameed laakiin muuqaalkan laga soo qaaday aurora bishii agost ayaa dareenka qaranka u soo jiiday magaalada intii lagu jiray tartankii madaxtinimo ee sannadkii hore waxay soo bandhigtay rag hubaysan oo guriguri u gelaya guri dabaq ah oo ay ku yaalaan guryaha uu qiimahoodu jaban yahay inta badan tan iyo markaas ayaa la go'aamiyey in ay yihiin muhaajiriin aan sharci lahayn waxaana qaarkood looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin burcad ku jira xabsiyada venezuela isagoo ka falcelinaya muuqaalkaas ayaa kadib musharaxa donald trump waxa uu yimid aroora wax ka yar hal bil ka hor maalinta doorashada wuxuuna taageerayaashiisa ku taageeray qorshe ballaaran oo musaafurina oo ugu yeeray howlgalka arora waxaan samato bixin doonaa arora iyo magaalo kasta oo lagu soo duulay oo la qabsaday dembiilayaashan aadka u xun ee dhiigyacabka ah ayaan jeelka ku ridi doonaa amaba ka saaraynaa dalkeenna waxaan noqon doonnaa kuwo aad iyo aad waxtar u leh inay sameeyaan taas bishii diseembar kadib weerar guri iyo dhacdo afduub ah oo ka dhacday isla guri dabaq ah oo lagu muujiyey muuqaalkaas ayaa waaxda socdaalka maraykanka iyo dhaqangelinta kastamku waxay xabsiga u taxaabeen lix iyo toban muhaajiriina oo u dhashay venezuela oo aan sharciyaysnayn oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin burcadda trendragwa weli duqa aruura iyo taliyaha booliska waxa ay sii wadaan inay sheegaan inay kooxaha dembiilayaasha ahay yihiin qayb yar oo ka mid ah bulshada soo galootiga ee halkan crystal morilo waxa ay maamushaa isbahaysiga dadka colorado ee aan faa'iido doonka ahayn waxaan ula jeedaa waxaan eeyahayga la lugeeyaa meel u dhow oo ku xigta dhismaha dabaqa sida waad og tahay mana aha eeye amni ah sax waa eeyo yaryar oo miisaankooduba uu yahay soddon bawn laamiinkeen oo u dhaqdhaqaaqda bulshada ayaa tiri iyadoo cabsanaysa soo galootigan waxay hoos u dhigaan nolosha qof walba markaan isku dayo inaan u sharaxo qoysaska soo galootiga ah haye cunugaaga weli wuu aadi karaa iskuulka waxaad weli aadi kartaa kiniisadda degaankaaga oo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan haa waxaa laga yaabaa inaan dhibaato madaxa la galo haddii aan hadda aado kiniisadda xaafadda ama waxaa laga yaabaa in ilmahayga ay dhibaato mutaan oo aan kala irdhowno haddii ay hadda tagaan iskuulka trump ayaa taageerayaashiisa ugu yeeray aruura in soo galootigan ay yihiin qaar ka mid ah dadka ugu xun adduunka waxay ka yimaadeen godadka ka fakara godadka dunida saddexaad xabsiyada iyo jeelasha magangeliyo la yaab leh iyo xarumaha maskaxda trump waxa uu sheegay in kooxaha soo galootiga ah ay ku duuleen aruura sida uu yidhi guddoomiyaha coloradana ma hayo waxraada sida uu qabo guddoomiye jared bolis xafiiska colorado ee new americans waxa uu caawiyaa soo galootiga si ay shaqooyin u helaan waxa uu ku hagaa dhammaan caruurta soo galootiga ah dugsiyada dadweynaha ee bilaashka ah amaba lacag la-aanta ah waxaana uu bixiyaa caymis caafimaad oo jaban xitaa muhaajiriinta aan sharciyaysnayn dhammaan waxaa lagu bixiyey dhaqaalaha gobolka ee laguma bixinin dollar federaala dhanka howlgalka trump ee aruura ayaa boolis waxa uu u sheegay telefishinka c n n Do we want more federal assistance in keeping our communities safe and going after both immigrants as well as Americans who've committed crime? Absolutely.
ma waxaan rabnaa kaalmo federaal oo dheeri ah si aan u ilaalinno bulshooyinkeenna oo aad nabad uga dhigto iyo dabagalka muhaajiriinta iyo sidoo kale maraykanka dembiyada galay labadaba dhab ahaantii laakiin marka la beegsanayo kuwa dadaalka badan qoysaska maraykanka ee doorka muhiimka ah ka ciyaara dhaqaalaheenna gaar ahaan dhinacyada beeraha iyo dhismaha waxaa naga go'an in aan adeegsanno dhammaan waddooyinka sharciga ah si aan u ilaalinno dhaqaalaheenna iyo barwaaqada iyo in aan dib u riixno ficilada noocaasa boolis waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu la shaqeeyo maamulka trump ee imaan doona si uu u caawiyo dhammaan dadka reer colorado oo ay ku jiraan soo galootiga
mahadsanid caashe ibraahim aadan caashe cuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay shiinaha ayaa si xooggan ugu mashquulsan inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka sishalis oo ah waddan yar oo ku yaala badweynta hindiya laakiin dadaalada diblomaasiyadeed ee beijing kuma koobna dhinaca mashaariicda dhismaha oo keliya dowladda shiinaha ayaa maalgashi ku samaysay waxbarashada iyadoo adeegsanaysa diblomaasiyadda oo lagu xoojinayo xiriirka jasiiradaha sishalis wariyaha v o eda kate bartlet ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda victoria xuseen barre aadan ayaana noo haya
elen oro waxa ay ku baranaysaa luqadda maandariinka ee looga hadlo shiinaha gudaha dalka sishel oo ah jasiirad ku taalla xeebta bari ee afrika halkaas oo siddeed kun oo kilomitir u jirta dalweynaha shiinaha waxaan la hadli karaa macaamiisha waanan la falgeli karaa elen waxa ay wax ku barataa akaadimiyadda dalxiiska ee dalka sishel iyada oo qorshuhu yahay in waxbarashadeeda ay ku sii wadato shiinaha halkaas oo ay ka helayso deeq waxbarasho oo ka timid dowladda shiinaha luqadda mandariinka ayaa noqotay mid ka mida luqadaha muhiimka ah ee lagu barto dalka sishel waxbarashadu waa qayb ka mid ah dadaalada shiinaha ee afrika waxaana safiirka shiinaha ee dalkaasi sishel uu ku tilmaamay inuu yahay dadaal lagu horumarinayo nolosha dadka iyo xoojinta xiriirka labada bulsho ee dalkaasi shiinaha iyo sishel ardayda dugsiyada hoose waxay u arkaan barashada luqadda shiinaha mid xiise leh halka ardayda waaweyn ay u bartaan si ay deeqo waxbarasho u helaan waxaa jira boqolaal macaadiyada confucius ee uu maalgeliyo shiinaha oo luqadda mandariinka iyo dhaqanka shiinaha lagu barto kuwaas oo ku yaala jaamacado badan oo adduunkao dhan ah laakiin jaamacado ku yaala dalalka galbeedka ayaa xiray qaar ka mida macaadiyadaasi sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii koongareeska maraykanka ayaa xadiday maalgelinta federaalka ah ee la siiyo dugsiyada iyo jaamacadaha ay ku yaalaan macaadiyada confucius ee shiinaha iyada oo laga cabsi qabo in ay faafinayaan fariimaha xisbiga shuuciga ee ka taliya shiinaha maraykanka oo markii hore ay ku yaaleen ku dhowaad boqol machad oo shiino ah ayaa hadda la xiray intooda badan mas-uuliyiin maraykan ah oo badan ayaa u arkaa macadyada confucius ee shiinaha inay yihiin aalado ay dowladda shiinuhu ku samaynayso aragtida caalamka amaba ay ku saameynayso aragtida caalamka in dadaalada noocan oo kale ah ee ay dowladuhu wadaan ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu qaabeeyo oo lagu saameeyo aragtida dadka ku aadan dowladahooda waxaa sidoo kale jira cabashooyin kale dhaliisha kale waxay tahay in macadyada confucius ay xadidaan xorriyadda cilmi baarista safaaradda shiinaha ee sishel kama aanay jawaabin codsiga v o a ee ku saabsan arrintan dalalka afrika aad uguma walwalaan arrintan iyada oo ilaa lixdan macadyada confucius laga aasaasay qaaradda afrika waxaa ka jira baahi ballaaran oo loo qabo waxbarashada sare shiinaha iyo maraykanka ayaa ku tartamaya saamayn caalami ah oo ay ku jirto dowladda sishel halkaasi oo maraykanka sidoo kale uu maalgashanayo waxbarashada The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had some educators from Colorado here working on maraykanka teacher waxa uu training sidoo kale la curricula.
shaqaynayaa jaamacadda University sishel and we have other, waxa uh, uu ideas hore aan on u what to keenay maca- pursue macallimiin with oo aan ka robotics keenay and gobolka games and colorado other si ay uga initiatives.
shaqeeyaan manhajka tababarka macallimiinta waxaan haynaa qorshayaal kale oo ku saabsan horumarinta barnaamijyada casriga ee teknolojiyadda roboticska iyo mashaariic kale It's quite difficult to get scholarship, scholarship for the laakiin US.
shiinaha ayaa u muuqda mi- mid ay aad u fududahay in deeq waxbarasho laga helo There's a bit of um, ideology that we have to learn about. Of course, when you marka go to a laga soo country, you tago have barashada luqadda to learn about the culture, the mandariin system iyo of government.
dhaqaalaha waxaa sidoo kale aan bartay nidaamka dowladnimo ee shiinaha inkasta oo shiinuhu uu fursado ka helay afrika oo uu ku dhistay machadyada confucius haddana weli waxaa jira baahida dhanka waxbarashada sare ah And higher education is a major component of international development.
waxbarashada sare waa qayb That's why muhiima oo ka countries mid do ah it.
horumarinta caalamiga ah taasi waa plenty sababta of ay dowladuhu u sameeyaan dadaaladani development waxaa policies to weli jira increase fursado badan their oo ay engagement.
saaxiibada afrika ku xoojin karaan xidhiirkooda paul nantulia waxa uu sheegay in maraykanku uu weli yahay meel caan ku ah waxbarasho tayo leh oo sare laakiin deeqaha waxbarashada oo yaraaday ayaa ka dhigay mid adag in afrika laga helo fursado ka imanaya maraykanka marka la barbar dhigo shiinaha
mahadsanid xuseen barre aadan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurbe waxaana soo diyaariya soona jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudeau ayaa shantii bishan ku dhawaaqay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarenimo marka xisbigiisu ay soo doortaan hogaamiye cusub wuxuu tilmaamay in madaxda xisbigu uu ku wargeliyey ka shaqaynta tartanka lagu soo dooran doono hogaamiyaha cusub ee xisbiga liberaalka ee isaga bedeli lahaa howlaha baarlamaanka kanada ayaa hakad la geliyey ilaa afar iyo labaatanka bisha maaj ee sanadkan waxaa la filayaa in marka dabayaaqada bisha maaj baarlamaanka dib loo furo la qaado codka kalsoonida taasoo sababi karta in kalsoonida lagala noqdo dowladda trudeau sidaasna lagu aado doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey oo markii hore loo qorsheeyey inay dhacdo bisha oktoobar ee sanadkan siyaasiyiinta soomaalida ee dalkan ayaa isha ku haya doorasho hordhac ah oo ka dhacda dalkan faysal xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan gobolkan ontario ayaa xilli sii horreysay tilmaamay in ay u muuqato in la aadi doono doorasho degdega Een, xuseen waa mahadsan tahay waad la socotaayoo ee, labadii doorasho ee ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa wadankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad een, maaragtay ah aanan majority ahayn ee, electionkii 2019-kii iyo 2021-ka Een, marka marba maaragtay xisbiyada kale sida kubekwaga iyo xisbiga new democratica ayaa mar walbaba uu ka rajeynayay xisbiga liberaalka uu hogaaminayo justin trudeau inuu maaragtay uu taageero in badan ayuu kusoo badbaaday Een, waa la socotaayo haddana waxaa dhacay doorashadii maraykanka iyo iyo donald trump oo doonaya inuu canadana uu kusoo rogo canshuur zaa'id ah Ee, waxay markaa u arkeen nimankii een, eh, xisbigiisa ee liberaalka justin trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin Een, um, horta waa uga mahad celinaynaa een, shaqada faraha badan ee intaas uu wadanka u hayay Een, maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad dhibaatooyin fara badan ayaa ina soo inagu soo wajahan maciishadii way sii korodhay Ee, nolosha way sii adkaanaysaa hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka ah gudaha ah u xaliyo laakiin kuwii externalka ah ee nagaga imanaya een, donald trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta ee, january labaatankeeda inay saameyn weyn inugu yeelan doonto sidii looga badbaadi lahaana ay adkaan doonto marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka shan iyo labaatanka march laysugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono mowduuca la xiriira doorashadu waa kan ugu hadalhaynta badan dalkan kanada bulshooyinka kala duwan oo soomaalidu ay ku jirto ayaa wax iska weydiinaya mustaqbalka siyaasadeed ee dalkan iyo cidda ay u codeyn lahaayeen maxamuud axmed oo ka mid ah soomaalida degan gobolka albeerta ayaa qadka taleefanka igu sheegay in soomaalida sanadahan dambe ka muuqdo bisayl la xiriira muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda runtii soomaalidu diyaar waa u yihiin inay codeeyaan keliya inay codeeyaan maahan xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa runtiina waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyey oo dhan wax kale kamaana hadlaynin in codkeenna aan maaragta ku xisaabtanno oo codkeenna waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda runtiina waxaan u diyaar garoobeynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada zaynab xuseen oo degan magaalada toronto waxay muddo ka soo shaqaysay doorashooyinka dalkan waxaan weydiiyey tallaabooyinka la maro iyo waxyaabaha qofka laga doonayo ka hor codaynta waa marka ugu horeyso in aad haysataa aqoonsi basawarkaaga ku yaallo iyo adreskaaga ku qoran yahay ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid marka waxay ku tusinaysaa ay kuu sheegaysaa eriyada aad degan tahay meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow meeshiiaad sida ku tegaysaa markaad tagto albaabka ka gashid kaarkaagiyaa tusinaysaa ama aqoonsigaagiyaa tusinaysaa waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa laguu sheega waxaa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag sidii example waxaa lagu leeyahay masalan miiskaas a-doo kale tagaa lagu leeyahay miiskiyaa tegaysaa magacaaga idhigaaga u dhiibanaysaa warqadaada iyo masoorka waxaad wadatay aad u dhiibanaysaa magacii kuu baarayaan markay kuu baaraan magacii sax kuugu qorayaan sax markay kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban markii lagu siiyana waad la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga kuu go-an oon cidna kuu jeedin kursi yaallo mar haddaad rabtana waa iska fariisana haddaad rabtana waa istaagaysaa qalinna meeshuu yaalaa mar walbaba qalinka waa ku diyaar sidiiad ku calaamadaynaysaa qofka oo aad codkaaga siinaysid marka calaamadda horteeda magaca hortiisa waxaa ku taala dhibac dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa waana kuu kaligaa warqadiiad soo duuduubaysaa markaad soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofkii ku siiyey warqadda qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo godka aad ku ridayso ku tusina bartaasaad ku ridaysaa in muddo ahba waxaa socotay wacyigelin la xiriirta sidii soomaalida dalkan ay qayb ugu noqon lahaayeen isbeddelka ay doonayaan waa kan yaasiin abikar oo soomaalida dalkan kanada u jeedinaya muhiimadda ay leedahay inay codkooda dhiibtaan xuseen dadka soomaaliya waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab maaha qofka inuu u voodo shaksi ama inuu u voodo xisbi waxaa qasaba qofka in codkiisa u bixiyo sababtoo ah waddankan annaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedelaa sideedana waa la socotaa xuseen oo isbedel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karta waxay tahay inaa codkaaga bixiso marka qof kastoo soomaali ah haysta sharciga waddankan keenada codkaaga bixi guriga hala fadhin codkaaga dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oon ku soo qaatay soomaalida kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka waxaa doodaygala qaybgalaya korneel yuusuf xuseen iyo isxaaq xuseen mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey korneel yuusuf alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eda iyo saaxiibkayga dooda igula jira dhammaan waa salaamayaa salaamta islaamkaana ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka soomaaliya ka jira kuwaasoo dad badan si xaqdarraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami kara nasiib darro waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan idhaahdo allah ha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha buskeeyo intaa taa haddaan uga gudbo runtii anugu aragtidaan qabaa waxaa weeye arrimaha maanta ka jira dalka soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee wakhtiga dheer ka soconaya dalka soomaaliya waxa keliya ee lagaga hortegi karaa waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo ee runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cid aan ahayn oo xakamayn kartaa innaba hawle kaatee ma ay jirto sababtaasaan markaa ee runtii aan usoo aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarraysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagaba maarmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka soomaaliya goobtay doomaan ha noqdeen isxaaq colaada qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeedama waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baxda v o a bismillahi raxmaan raxiim walaal seynabe aniga waxaan qabaa marka hore saaxiibkay halkan igula jiro waan salaamahayaa salaanta saamka ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo adeegaba marka intaa markaan ka gudbo aniga waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo waayo waad ogtahay soomaaliya dhagan ayay leedahay dhaqanka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayaa u istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan dowladda soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay ay la garab istaagto arrinkaas waa waa la joojin karaa dagaalkaasi waana lasoo afjari karaa soomaaliya dhankeed waa geeda hoostooday ku heshin jirtay laakiin haddii haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa soomaaliya maanta waxaad og tahay dowladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiis nin xagga kasoo jeeday midkaan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa inay ay galaaso kale ay ka abuuranto halkaa marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaacudiinka in loo daayaan qaba anigu dowladdana intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso marka soomaaliya dhankeeda sidaas u ahaan jiray sidaasaan hadda ay igula habboon tahay waayo oday dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weey marka intaasaan qaba anigu waxaana rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowladda soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedeed ona ulmada intaasaan qaba wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haddii aan dib kugu soo noqdo cornel yuusuf waad dhegaysanaysaa isxaaq waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortegi karo colaada qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortegi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda isxaaq runtii saynabey anigoo ictiraamaya saaxiibkay isaxaaq aragtidiisa anigoo ictiraamaya runtii xagashaa uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaasa oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen laakiin qabiillo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda soomaaliyeed ay ku dilhayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsani aysan jirin oday iyo culummaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arrintaasi arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa saxna ma ahan xaqiiqda jirtana waxaa weeye nidaamka dawliga ayaa wax xakameeya dowlad gacan dowladnimo ayaa dadkaa wax lagaga qaban karaa xal kale oo meeshaan yaalla ma jiro waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baalkan la yidhahdo dowladda federaalka ah ayaa dadkaas ana aaminsanahay cidda kaliya ee arrintaas xalka kama dambaystaa ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee soomaaliya ka socda oo runtii awood ahaan arrintaa wax kaga qabta taa unbaa xalka lagu gaari karaa aragti kaloo ii muuqato oday miskiinahoo cimaamadu wato oo wuxuu yidhaahdaan ciduba yeelaynin maanta talo lagu hadlayn karaa waddanka kama socdo dagaalada socdana waynu ka warhaynaa waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil sida hadda dagaalkii ka dhacay ee magaalada luuq oo kale dagaalkii ka dhacay ee galgaduud iyo xeraali iyo laandheer dagaalkii ka dhacay ee galbeedka ee gobolka mudug oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen ee jicboor iyo labada maygaag dagaalkii ka dhacay ee bariga gobolka mudug gaar ahaan magaalada towfiiq isku geyn marka la fiiriyo khasaaraha meeshaa ka dhacay hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan dhammaan marka la isku wada geeyo arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga isxaaq sida korneyl yuusuf uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo maadaama ay wadanka ka arrimiso dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee colaada beelaha
saynabay korneylka waa maxsan yahay siduu u bayaanayay hadalka aada iyo aada ugu hambalyeynaya laakiin waxaan kuu sheegaa dowladda soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa argagixisay dagaal kula jirtaa shabaab ay dagaal kula jirtaa gedo dagaala ka socda waad og tahay shabeellada hoose dagaala ka socda galgaduud dagaala ka socda dowladda ma shabaab ay la dagaalamaysaa ama intaasoo qabiile intaasoo maarata gobol oo dagaal ka socday ciidan u diraysaa ciidankaasi ciidan yar ma noqon karo haddii intaas ciidan loo diro fursad waxay u tahay nimankii khawaarijtay ay fursad u noqonaysaa waayo intaasoo ciidana meeshii loo diraya aag bay ka soo baxayaan marka intaasay fursad u noqonaysaa marka aniga waxaan qabaa soomaalidu dad diintooda jecel weeyi dad culmadooda jecel weeyi dad odayaa dhaqameedkooda jecel weeyi haddii dad ka dariraay dad aan ahayn ulmaaudiin iyo odayaal ay baxaan ay ku baxaan ay dadka ay wacyigeliyaan ay wacdiyaan oo ay wax u sheegaan dilka diinta sharia islaamka maxay ka qabtaa ay yidhaahdaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhaa ka taga qabiilka ka taga wiri fainna mumtina waa qurun marka dadkeena dad diintooda jecel waay marka saa haddii loo wajaho dowladda soomaaliya in ay ka kaabto xagga tasiilaadka iyo maaradi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay arrinkaas marka in lagu guulaysan karaa qaba aniga marka laakiin intaasoo ciidane loo dirahayo ii sheeg maxaan ku yidhaahdaa joo loo dirahayo gedo loo dirahayo lug loo dirahayo goryooley loo dirahayo galgaduud loo dirahayo ma qabo marka aniga in maarada ciidamada furmaha laga soo bixiy meesha loo diro ma qabi laakiin waxay ku filan waxaa ku filan oday dhaqameedka iyo culmaa udiinku way ku filan yihiin aan qabaa marka dadka dad isdhaliba isla dhashii waaye culmadooda ay jecel waaye marka insha allah in halkaas loo wajahan qabaa marka xagga tasiilaadka laakiin xoog ay ka saarto dowladda marka intaasaan qabaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu korneyl yuusuf haddii aan hadalka ku siiyo waad dhegaysanaysaa isxaaq maxaad ugu jawaabi lahayd
saynabay sidaynu ka warhayno dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed wakiil ka ah argagixiso iyo cadow kale ee gudaha waddanka ku jira iyo ciddii cadow oo dalka bannaankiisa ka imaanaysa intaba inay difaacdo waxa laga rabo loo idmaday ee qaanuun ahaan mas-uuliyaddaa qaaday waa dowladda federaalka ee soomaaliya intaa haddaan taa uga gudbo saaxiibkay wuxuu yidhi dowladdu ma waxay la dagaalamaysaa buu yidhi argagixisada caalamiga mise qabaa'iladay kala celinaysaa labadaba way qabanaysaa waayo ayadaa waddanka dowladka dowlad kale waddanka kama jirto waxaa soo haray oo kale runtii anigu dee ninka argagixisada ee afka duuban ee xaqdarrada wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ku laynaya ee maalin walba boqolaalka qof dilaya iyo wiilka soomaaliga ee qabiilka u dagaalamahaya ee qoriga wata ee walaalkiisa soomaaliyeed xaqdarrada ugu duulaya ee ku dilaya anigu farqi u dhaxeeya iima muuqdo labadoodana uma aqaan midna walaalkay uma aqaan midna cadow uma aqaan labadooduba isku mid wey qof kasta oo qof soomaaliya xaqdarro ku dila anigu cadowga soomaaliyeed baan u aqaanaa dowladdaana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso mas-uuliyadda dowladda iska leh ayadaanan laga sugahayaa ama argagixiso ha noqoto ama qabaa'il ha noqotee cid kasta oo sharafka iyo gobannimada soomaaliyeed lid ku ah dowladdu inay ka tilaabo qaado waajibkaas waa qaanuun dowli ah ma dowladdaana xaq u leh haye isxaaq adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago colaadahan soo noqnoqday
saynawe aniga waxaan qabaa oday dhaqameedka doorkooda iyo culmaa udiinka doorkooda in loo daayo dowladduna ay la garab istaagto tasiilaadkan sheegay ay u fududayso safarada iyo tasiilaadka ay u fududayso waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ka warqabay ayaga weeye ulma udiinkan waa ulmadii marka insha allahu haddii ilaah yidhaaho wax hadda oo weyn saas ma aha dagaal weligeeda laisdagaala jiray laakiin waxaa dhadhaxadan jiray dhammayn jiray ulma udiinka iyo oday dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqayn jiray shaqadoodana ay tahay marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo marka insha allah dowladda melihii ha ka joogto melihii dadka ha garab istaagto arrimahaas ka shaqeyna ha garab istaagto tasiilaadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay marka intaas marka waxa weeyaan fursad la siinahayo dhaqanka soomaaliyeed culmaaudiinka soomaaliyeed weeyi dowladda culmay leedahay oday dhaqameedad ay leedahay inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo hur ay ugu dhigdo talada iyo maarata waxyaabaha ay leeyihiin iyo shaqadooda in loo daayo dowladdana ay la garab istaagdo marna ka maran dowladdii laakiin haddii dhowr guuta meesha loo diro shabaab dalka ha qabsado miya arrinkaas marka aniga ma qabay marka way ku fulan yihiin oday dhaqameedka ilmaudiinku way ku fulan yihiin haddii aqliga uu shaqeeyo soomaalinimada ay shaqayso marka sidaasaan qabaa aniga wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa doodda igala qayb galay korneyl yuusuf xuseen iyo isxaaq xuseen mursal inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo naabad
xubintaasi ayaana u dambeysay idaacaddii caawo oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
gayaanka dhammaan gabadhan ka xusheeye aan guursan lahaa gayaanka dhammaan gabadhan ka xusheeye aan guursan lahaa daarteed gacaladan goortiyaanigaba gabayadii heesaha goodkeeda ku taxaye farxadan gaboobayn ilaaliya gabadhaba guriga iyagu buuxsaamo ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi guulo rabbiyo farxadan gaboobayn ilaaliya